wala alihi wasaxbihi waman ihtada bihadyihi ila yawm اddiin wuxuu yihi sheekhu raximah llah walaa yushbihu alanaam walaa yushbihu alanaama ilahay buu ka hadlaya subxaana wa tacaala tilmaamihiisa dhamayska tiran wuxuu leeya walaa yushbihu ilaahay la mid maaha oo uma eka alanaam bimacna alkhalq khalqiga iyo dadka ilaahay subxaana watacaala uma eg sababtuna waxay tahay waa likamaali sifaatihi sifaatkiisa ayaa dhamaystiran khalqigana sifaatkooda nuqsaan iyo kala dhantaalnaan ayaa ku jirta hadalkan sheekhu wuxuu uga jeedaa radinu ku radinaya mushabihada qolooyinka yihi ilaahay sifaatka waa usugaynaa qur-aanka iyo sunada kusoo arooray laakin kuwa khalqigun bay la mid yihiin bay yidhaahdeen kuwa isagoo u jawaabaya wuxuu leeyahy ilaahay subxaana watacaala ma shabaho la mid ma aha mana eka khalqigiisa waxaase ka fiicneed inuu idhaahdo walaa yumathilu alanaama oo mithla uu ka cabiro sababtayna taa u leenahayna waxay tahay leanna nafyu tamthiil baa ku soo arooray qur'aanka nafyu tamthiil can illah oo ilahay wuxuu yihi laysa kamithlihi shayun falaa tadribuu lilahi alamthal laakin kumay soo aroorin qur'aanka iyo sunada nafyu tashbiih tacbiirkii qur-aanku uu adeegsaday in la waafaqo ayaa ka wanaagsan in tacbiir kale la adeegsado gaar ahaan marka laga warramayo arrimaha muctaqadka si awgeed baa sheikhu lislaam raximah llah fi alcaqiida alwaasitiya waxa uu ka hadlay maxduuraadka waxyaabaha laga ilaalinaayo ilaahay tilmaamihiisa sifaadkiisa loo sugayo qur-aankiiyo sunada kusoo arooray su yihi min gayri taxriifin walaa tactiilin walaa takyiifin walaa tamhiil ilahay waa usugaynaa sifaadka kusoo arooray kitaabka iyo sunada min gayri taxriif annagoo kitaabka iyo sunada macnihiisii aan ka leexinahayn ka muuqday wa min gayri tactiil annagoon sifaadki ilaahay subxaana watacaala diidahayn wa min gayri takyiif annagoon kayfiyadii qaab u sheegahayn wa min gayri tamhiilin annagoon kala mid dhigahayn sifaadka khaaliqa kuwa makhluuqa marka tamhiil buu anfiyey sheekhu waa inuu tilmaamay sababta taa kaliftay oo munaadarada munaadarat alcaqiida alwaasitiya loo yaqaano wuxuu leeyahy waxaan ka leexday lafdu tashbiih waxaan u leexday lafdu tamhiil leannahu isaga ayaa qur-aanku uu cabiray nafyintiisa iyo diidmadiisa ilaahay subxaana watacaala inaanu makhluuqaadkiisa lamid ahayn naqliga iyo caqliguba wayna tusinayaan naqliga waxaynu uga jeednaa adilada kitaabka iyo sunada rasuulka alayhi salaatu wasalaam ilaahay war ahaanna waa inoogu sheegay inaanu khalqigiisa lamid ahayn inaynu kala mid dhignana waabay noo diiday ilahay wuxuu hi laysa kamithlihi shay wa huwa asamiicu albasiir waa khabar innagaa laynoo warramayo waxa la leeyahy ogaada ilaahay subxaana watacaala oo kale cid ahi ma jirto taasna ka dhalan mayo sidaynu tilmaami doonno in ilaahay tilmaamihiisi loo diidaa ee waa samiic waana basiir laakiin samaciisu iyo basarkiisu la mid maaha samaca iyo basarka uu leeyahay makhluuq mar kale ilaahay wuxuu ihi hal taclamu lahu samiya miyaad og tahay ma jirte cid ilaahay subxaana watacaala u dhigantoo lamid ah waa istifhaam inkaari bay dhahaan culimadu istifhaamta inkaarigaahina waxa ay wadataa nafyi iyo taxaddi macnaheedu waxa weya waxaasi ma jire bal adu haddaad meel ku og tahay keen waa khabar markaa taasina ilaahay subxaana watacaala mar kale wuxuu yihi falaa tadribuu lilahi alamhaal ilaahay ha u yeelina kuwa aad kala mid dhigaysaan oo diidme laynoo diiday inaynu arrinta noocaas iyo samayno falaa tajcaluu lilahi andaada ilaahay ha u yeelina kuwa aada la masaynaysaan oo aad kala mid dhigaysaan sidaasi ayaa markaa adilada qur-aanku ay noo tusisay in ilaahay subxaana watacaala khaaliqa ahi aanu la mid ahayn makhluuqaadka daat ahaana ula mid maaha magacyadiisu kuwa makhluuqa la mid maaha sifaadkiisa iyo tilmaamihiisuna la mid maaha afcaashiisa iyo axkaamtiisuna lamid maaha caqliguna taasi ayuuna tusinaya oo khaaliq iyo makhluuq isku midba ma noqon karaan haddii waxa weeyaan ay isku mid yihiinna waxaa meesha ka bixi lahayd cibaadada iyo addoomaha ilaahay addooma loo yahay oo ilaahay subxaana watacaala asbaabaha ama xikamka keensada in la caabudo de waxaa kamid a inuu cibaado mutaysto kamaalkiisa iyo dhamaystirankiisa ilahay uu ku mutaystay cibaado addoomuhuna aanay heerkaasi aanay gaadhsiisnayn ilaahay tabaaraka wa tacala isaga ayaa khaaliqii oo abuuray iyaguna waa makhluuqaadka waxaa kaloo taas sii xoogeynaya in ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkan uu abuuray iyaga laftoodu iyagoo magacyada wadaaga haddana aanay isku mid ahayn xaqiiqa ahaan oo iminka waxa weeyaan ibni aadamku samac buu leeyahy maqal xayawaana maqal bay leeyihin aga iyo maqalka quraanjadu ma isku mid ba waa kala duwanyin soo maha haddana maqal baa la wada yidhahdaa dee haddii makhluuqaadkii iyagoo magacyada iyo tilmaamaha si guud ahaan wadaaga haddana sida ay ugu kala duwan yihiin maxaad u malaynaysaa khaaliq iyo makhluuqan oo min baabi lowla inaanay shaqo isku yeelan oo ay ku kala duwanaadaan marka ilaahay subxaana watacaala la leeyahay makhluuqaadka tilmaamihiisu la mid maaha maaha taa macnaheedu in ilaahay sifaadkiisii loo diiday oo laleeyahay sifa ma laha oo aayadda qur-aanka waxay caddayso o ay kulmisay in ilaahay aanu makhluuqaadka la mid ahayn haddana waxay tilmaantay inuu ilaahay yahay samiic basiira makhluuqina waa samiic basiira laakin samacan khaaliqu uu ku sifaysan yahay kan makhluuq uu ku sifaysan yahay isku mid maaha basar kan makhluuq ku sifaysan yahay iyo ka khaaliqu uu ku sifaysan yahay isku mid maaha sidaa awgeed aayadda qur-aanka looma deliishan karo sida dadka qaarkood ilaahay uu indhatiray ay sameeyeen in ilaahay sifaadkiisa la diido looma deliishan karo oo maha aayadda inta horun in la akriyo o la idhaahdo laysa kamithlihi shay oo dabeeta intaa laga dhiga daliil tusinaya inaanu ilaahay tabaaraka watacaala tilmaamaha wanaagsan aanu ku tilmaanayn aanu ku sifaysnayn aayadda waa in la dhamaystiro o la idhahdo huwa samiicu albasiir marka ahlu sunna waljamaca ilaahay wuxuu ugu naxariistay laba indhood oo fayow oo si fiican waxu arkaya adilada ku eegaan halka waxa weeyaan dadka ilaahay subxaana watacaala aanu sunnada waafajinin ay ku eegaan il qura qofku markuu il qura wax ku eegayo dee dhinac buu arkaya dhinacii kale uma muuqanayo marka aayaddan oo kale haddaad laba indhood oo cadcad aad ku eegto waxaa kaaga caddaanaysa in ilaahay tilmaamaha si uu ku sifaysan yahay isla markaana kuwa ay makhluuqaadu ku sifaysan yihiin kuwan ay magaca wadaagaan inaanay la mid ahayn laakiin haddii aad il qura ku eegto laysa kamithlihi shay oo qura laga yaaba inay kuu muuqato dabeeta aad aamintay inaanu ilaahay tilmaamaayo sifaadka aanu lahayn ama wa huwa samiicu lbasiir oo quri ay kuu muuqato markaana aad u malayso in samaca iyo basarka khaaliqu uu isku tilmaamo isku sifeeyey ka makhluuqa uu la midka yahay markaasi aanay taasi u dhicin laba indhoodoo bad qaboofayo ku eeg nusuusta aayaddu markaa waxayna leedahay aayaddu ay nagula hadlaysaa ilaahay subxaana wa tacaala u suga sifaadkiisa kitaabka iyo sunnada kusoo arooray idinkoo ka ilaalinaya inaad sifaadkiisa kala mid dhigtaan kuwa khalqiga sidaa awgeed baa aimadu waxay yidhaahdeen raxmatullaahi calayhim sida nucaym ibnu xamaad oo kale oo ahaa sheikhu lbukhaari sheikhi imaam lbukhaari man shabaha allaha bishayin min khalqihi faqad kafar ka ilaahay kala mid dhiga shay khalqigiisa kamida waa gaaloobay oo khaaliq iyo makhluuqi isku mid ka dhiga waa kufriyey waayo aayaadkaas u beeniyey waman ankara maa wasafa allahu bihi nafsahu faqad kafar ka diidee dafira tilmaamihii iyo sifaadkii ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay inuu ku sifaysan yahayna isaguna waa gaaloobay marka in sifaadkii ilaahay la diiday kitaabkiiyo sunnada kusoo arooray waa lagu gaaloobaya taxdiilka noocaasiya in sifaadkii ilaahay la sugo kuwa khalqiga lagala mid dhigana iyadana waa lagu gaaloobaya maxaa lagu badbaadaya in sifaadkii la sugo oo lana aamino kuwa khalqiga in aan la mid ahayn hadal muhim uu raaciyey sheekhaasi oo wuxuu yihi walaysa fima wasafa allahu bihi nafsahu walaa rasuluhu tashbiihun ilaahay tabaaraka watacaala sifaadka uu isku sifeeyey iyo kuwa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inuu ilaahay ku sifaysan yahay tashbiih kuma jiro oo bimacnaa ithbaatu sifaat maha tashbiih waxaa halkaa markaa uu ka saarayaa ictiqaadka dadka qaarkood ay ictiqaadeen ay aamineen in ithbaatu sifaat iyo tashbiihu ay yihiin mutalaazimaan laba isku xidhan oo haddaad sifaadkii sugto tashbiihiina uu ku daba socdo haddaad sifaadkii meesha ka saartana marka aad tashbiiha ka badbaadayso lakin taas waa mid khaldan waxaynu leenahay yumkin ithbaatu sifaat maca nafyi tashbiih watamhiil waxaa suurtagala in sifaadkii la sugo kitaabkiiyo sunada kusoo arooray iyadoo tashbiih iyo tamhiilkiina meesha laga saarayo qur-aanka ayaana taasi ina tusiyey sidaa awgeed ba aimada ahlu sunnuhu waxa ay ka dhigeen calaamada lagu garto jahmiyada iyo kuwa ilaahay tilmaamihiisa diida dacwaahum cala ahli sunnati waljamaaca annahu mushabbiha kuwa ilaahay tilmaamihiisa iyo sifaatkiisa diidan calaamadaha lagu garto waxaa kamid a baa aimada ahlu sunnuhu in ay sheegtaan in ahlu sunnuhu ay ay yihiin mushabbiho oo iyaga waxay umalaynayaan oo ay aamineen sifaadka sugistooduba inay tashbiih sa awgeed ninkii sifada sugay ayaa waxay ku odhanaya waa mushabiho wa hada waxa weeyaan min albatil walaysa bisaxiix markaase aimada ahlu sunnuhu tashbiiha markay anfinayaan ugama jeedaan inay sifaadkii anfinayaan oo meesha ay ka saarayaan marka ixdar haddaad aragto waxa weeyaan aljahmiya walmuctazila wa haulaai almucatila oo tashbiih anfinaya iska ilaali waxa ugu hoos qarsoon in ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa oo dhanna ay meesha ka saarayaan laakiin aimada ahlusunnu markay tashbiiha meesha ka saarayaan ina ilahay khalqiga lamid maaha hamoodin inay raaciyeen sifaadkiisiyo iyagana meesha ay ka saareen ee sifaad iyo tilmaamo wanaagsan buu leeyahay kuwa khalqigana aan la mid ahayn waa sidaa macnuhu wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah xayun ilaahay waa mid xayiya sifatu lxayaa ku sifaysan laa yamuut mid ay geeri haleelaysa maaha qayuumun ilaahay subxaana wa tacaala waa mid ku quma daatadiisa khalqiga hawlahoodana ku qumo isagu maamula laa yanaam hurdo waxa la idhaha rabbi tabaaraka wa tacaala kuma sifoobo sheekhu markii uu tilmaamay in ilaahay tabaaraka wa tacaala khalqigiisa aan u ekayn oo aanu la mid ahayn si aan loo moodin inuu taa uga jeedo inuu sifaadka ilaahay anfinayo waxa uu ku xigsiiyey hadal uu ku sugaayo ilahay sifaadkiisa waxaa marka halkan uu ku sheegay laba magacoo ka mida ilaahay magacyadiisa alxayu iyo alqayuum labada magacoo mid waliba sifo wanaagsan oo ilaahay sifaadkiisa kamida uu wado oo uu koobsanayo laba sifo oo nuqsaana oo aan wanaagsanayna ilaahay tabaaraka watacaala inuu ka fog yaho o uu ka dheer yaho o aanu ku tilmaanayn ayaa sheekhu halkan uu ku tilmaamay ta koowaad waa sifatu lmowt ta labaadna waa sifatu annawm waxaana ina tusiyey hadalka sheekhu halkan uu ku tilmaamay qur-aanka oo ilaahay wuxuu yihi aayatulkursida waxaa ku jirta allahu laa ilaha ilaa huwa ilaahay tabaaraka watacaala waa ka ilaah xaq lagu caabuda aanu jirin isaga mooyaane alxayu weeye ilaahay waa ka nool alqayuum waa ka ku qumitaan badan sha'nigiisa iyo sha'niga khalqigiisaba laa taakhuduhu sinatun walaa nawm ma qabato ilaahay subxaana wa tacaala lulo iyo hurda toona ilahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay nabi maxamedna alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha laa yanaam walaa yanbagii lahu an yanaam ilahay waa qayuum sidaa awgeed laa yanaam buu leeyahy nebi maxamed walaa yanbagii lahu an yanaam suurtagalla maaha in sifatu noom rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku sifooba waayo haddii waxa weeyaan hawlaada hayso aad ka seexato macnaheed waa maxay hawshaasi inta aad ka hurudo maxaa dhacaya waad dayacmi karta hawshii meesha aad ka haysaneed de waa istaagaysa marka ilaahay subxaana wa tacaala caalamka isagaa maamuloo kala wada isagaa addoomaha maamulkooda abuurkooda geeridooda waxa weeyaan noloshooda arsaaqdooda ilaahay subxana wa tacaala isaga ayaa ka shaqeeya saa awgeed laa yanaam walaa yanbagii lahu an yanaam ilaahay subxaana wa tacaala xayaatada iyo nolosha uu ku sifaysan yahay waa xayaatun kaamila oo marka ilah uhi alxayu alifkiiyo laanta alxayu ku jiraa waa alistiqraaqiya macnaa nolosha rabbi tabaaraka watacaala waa mid wadata sifaadka dhamaystiran oo dhan oo iyada ayaa mid dhamaystirana wax nuqsaanaaba yaraatay aanay ku jirin nolosha ilaahay cadam kamuu horreyn oo mar aanay jirin imay soo marin de oo huwa alawalu weeyaan ilahay sida darsigii shalay aynu ku sheegnay kamana daba iman doono fana iyo dhamaansho oo ilahay tabaaraka watacaala waa ka yihi kullu man calayha fan wayabqa wajhu rabbika dhuljalaali walikram nolosha rabbi tabaaraka watacaala sida ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay waa mid aanay geeriyi ka dambayn oo ilaahay muxuu yihi watawakal cala alxayi aladi laa yamuut sabix bixamdi tala saaro arrinkaaga u dhiibo allah subxaana watacaala geeri aanay shaqo isku lahayn oo aanay haleelahayn laa yamuut waa xay xayaatadiisu maxay ku sifaysan tahay laysa bacdaha mowt halkaasaabay ku kala baydheenba xayaatada rabbi uu ku sifaysan yahi ta khalqigu ay ku sifaysan yihi nolosha khalqiga maxaa ka horreeyey wakti aanay jirin soo maha maxaana ka dambeeya waxaa ka dambeeya wakti aanay jiri doonin oo de waa baabi'i doona laakin ilahay tabaaraka watacaala xayaatadiisu labadaa midna kuma sifaysa saa awgeed waa xayaatun kaamila oo tatadaman jamiica sifaati lkamaal sifaatulkamaalkii oo dhan ayay koobsanaysa oo dhamaystiranaysa alqayuum macnihiisu waxa weeyaan alqaa'im binafsih walqaa'im calaa gayri ilahay waa ka shu-uuntiisa ku qumeen la yimaada facaasha sameeya khalqigiisana ilahay tabaaraka watacala waa ka ku quma cid ilahay wax u qabataa miyay jirtaa ilaahay uu u baahan yahi ilaahay waa hani laysa lahu xaajatun ila lkhalq khalqiga wax xaaja iyo wax baahiya oo haba yaraatee uu qabaa ma jirto waa qaa'imun binafsi khalqiga yaa maamulo oo hawlahooda isku dubaridoo hagaajiya iyo shu-uuntooda ilaahay subxaana watacaala qayuumna waa siiqatu mubaalaga oo de waa faycuul waa siiqatu mubaalaga ey kathiiru lqiyaam bishu-uunihi wa shu-uuni khalqi haddaanu ilaahay subxaana watacaala hawla inoo fududaynahayn o inoo suurto gelinahay waxba inoomay suurto galeen wamin aayaatihi an taquuma asamaau waalardu biamrih waxaa ka mida ilaahay subxaana watacaala calaamaadka jiritaankiisa iyo kelinimadiisa tusinaya in samadan iyo dhulkaniba ilahay amarkiisa iyo ilahay maamulkiisa iyo kala wadistiisa ay ku taagan yihiin haddaanay taas jirina may taagnaadeen afaman huwa qaa'imun cala kuli nafsin bima kasabat ma isku mid ba allaha tabaaraka watacaala naf walba arrinkeeda wada oo qaabku u wadayaana ay tahay qaabka iyadu ay kasbato iyo habka ay shaqaysato waayo kamaa yadiinu lfataa yudaan saaad u dhaqantaa lagula dhaqmaya iyo kuwa dad ay ilaahye ku sheegeen oo iyagu aan taa qabanahayni ma isku mid ba macnuhu waa maxay isku mid maaha de baladu saad isku mid uga dhigaysid na tus oo waxa weeyaan noo sawir ilaahay tabaaraka watacaala labadiisaa magace alxayu iyo alqayuum waxaa ilaahay tabaaraka watacaala uu ku kulmiyey oo ku sheegay saddex aayadoo qur-aanka kamid a suurat lbaqara aayatulkursidu maxay ku bilaabantay allahu laa ilaha ila huwa alxayu alqayuum alxayu iyo alqayuum way ku wada jiraan suuratu ali cimraanna ilahay awelkeeda muxuu yihi alif lamim allahu laa ilaha ila huwa alxayu alqayuum aayaddaana waa ku wada jiraan suuratu tahana ilaahay waa ku tilmaamay aayad ay ku wada jiraan labadaa magac wacanat alwujuhu lilxayi alqayuum wejiyadii waxay u dulloobeen yowma alqiyaama allaha xayiga ah ee qayuumka ah sidaa awgeed ayaa aimo badani waxay ku tegeen ismu llahi alacdam magaca ilaahay weyn aladi idaa duciya bihi ajaab kaasoo haddii ilaahay lagu baryo ilaahay uu ku ajiibayo ku aqbalaya inay labadaasi magac yihiin saas ayaa waxa weeyaan aimada qaarkood ay ku tugma maadaama saddex aayadood lagu jamciyey dhinaca kalena way ka eegeen waxay dhahan labadan magac sifaadkii ilaahay oo dhan tabaaraka watacaala ee wanaagsanaabay koobsanayaan oo alxayu waxaa hoos imanaya jamiicu sifaati alkamaal adhaatiya alqayuumna waxaa hoos imanaya oo ka farcamaya jamiicu sifaati alkamaal alficiliya marka ilaahay subxaana watacaala labadaasi magace uu ku sifaysan yahay oo koobsanaya labadaas sifee dhamayska tiran sheekhu waxa halkan uu ugu tilmaamay si uu inoo tusiyo nafyu tashbiih inaanu keensan ahayn nafyu asifaat wixii ay ku kala tegayeen sifadan ilaahay iyo takhalqiguna isagaaba caddeeyo xayun laa yamuut insaanku waa xayi laakin yamuut soo maha qayuum weye insaanku waa laga yaaba shu-uuntiisa wax kamida inuu qabsado laakin yanaam de waa seexda laakin ilahay waa xayi laa yamuut waa qayuumun laa yanaam tabaaraka wa tacaala saa awgeed xayaatadiisu laba mid noqon karto tii khalqiga oo khalqiga ilahay xayaato waa ku sifeeyo ilaahay wuxuu yihi yukriju alxaya min almayit mid nool buu ilaahay kasoo saaraa mid dhintay oo dhimashadu mid macnawi ay noqon kartaayo mid gaal ah ayuu ilahay wuxuu ka soo saaray u ka beerayaa qof muslim oo muumin oo ilahay caabuda mid xisiyana waa noqon kartaa dee xayawaanaad baa jira wax markaa aan noolayn dhala sida kuwa beedka dhalaya o kale markaa xayaataa lagu sifeeyey makhluuqii laakin xayaatadiisa dee maxaa ka dambeeya mawt baa ka dambeeya kullu nafsin daa'iqat lmawt marka horena waxaa ka horreeya wakti aanay jirin ayaa soo maray waxaa la isweydiin karaa xayaatada adduunyada ayaa sidaase ta aakhira miyaanay mid dhamaystiran ahayn soo ka ilaahay yidhi wa ina addaara alaakhirata la hiya alxayawaan daarta aakhira noloshii dhabta ahayd ay taalla miyaan la odhan karin nolosha ahluljannuhu ay ku nool yihiin waa xayaato kamila waxaynu leenahay xayaato kamila waxay tahay marka loo eego tan adduunyada laakiin marka loo eego tan rabbi tabaaraka wa tacaala mid u dhiganta ama lamida maaha waayo isweydiiba horta yaa bixiyey nolosha aakhiriya jannada taalla cidda bixisay waayo de huwa ilaahay subxaana wa tacaala oo waa waahibu hadihi alxayaa ilahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay sheekhu intaa kadib khaaliqun ilaahay waa mid wax abuura bilaa xaaja isagoo wax baahiya khalqiga aanu qabin oo ilahay inuu khaaliq yahay dee shakinagigama jiro sharcigana waa ku garanaynaa caqligeennana waa ku garanaynaa hal min khaaliqin gayr llah khaaliqaan isaga ahaynina ma jiro fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin khalqiga ilaahay markuu abuurayo wax xaaja iyo wax baahi u qabaa ma jiro tiro yaraan hayso uu ku badfanayaa ma jirto tiro waxay la qabanayaan ma jirto waxay u qabanayaan waxay u tarayaan ma jirto ilaahay sababtu u abuuray waa maxay waa inay ilaahay caabudaan ee maaha xaajo iyo baahi uu qabay ilahay inuu abuuray oo inaanu xaajo u qabin ilahay isaga ayaa inoo tilmaamay wuxu uhi ya ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiy alxamiid dadkiiow idinka ayaa kuwa ilaahay u baahan laakin ilahay idinma baahna ilahay waa hani waana xamiid wallahu alganiyu wa antum alfuqaraa ayu ilahay marka ilahay baa ka haniga ah cidna aan u baahnayna kaaftoon idinkuna waxaa tihin kuwa baahidu ay hayso ilahay tabaaraka wa tacala wuxu uhi wama khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga umaan abuurin ujeedo kale waxaan u abuurin inay caabudaan bas cibaadadoodana xataa ilahay tabaaraka wa tacaala wax baahi u qabaa ma jiro hadday dhammaantood wada kufriyaan o ilahay ay caabudi waayaan ilahay waxba kama nuqsaaminayaan wa calaa nafsiha janat lbaraaqish iyaga ayuunbaa naftooda dhib u geystay sida xadiidka xadiid lqudsiga ee aan akrii doonaa uu tusinaayo ilahi wuxu uhi ma uriidu minhum min risqin wama uriidu an yuطcimuun risqi kama doonayo inay quudiyaanna kama doonayo waayo ina allaha huwa arazaaqu du lquwati lmatiin inaad cid u bahato maxaa keenaya waxaa keenaya inaad waxba haysan oo saboolaa tahay ama waxaa keenaya awooddaadu iyo quwadaadu inay yar tahay dee labadaa ilahay midna ma hayso oo ilahay waa alrazaaq waa ka in badan wax arzaaqa kathiiru risq oo dulquwa almatiin awood daranna waxa weeyaan ku sifaysan oo ku tilmaaman rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam isagoo arrintaasi inoo caddaynaya inaanu baahi ilaahay khalqiga u qabin wuxu uhi ya cibaadi low ana awalakum wa aakhirakum axaadiis lqudsiga ilahay uu ka warinayo ilahay wuxuu yihi ya cibaadi low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum kanuu calى atqى qalbi rajuli waxidi minkum ma zaada dalika fi mulki shaya addoomahaygoo buu leyay rabbi tabaaraka watacala haddii kiina igu horreeya kiina u dambeeya insigiina iyo jinkiinuba aada noqotaan ninka ugu taqwo badan aada la mid noqotaan dhammaantiin oo nebi maxamed oo kale dhammaantiin aada wada noqotaan arrintaasi mulkigeyga waxba kuma kordhinaysa buu leyahy rabbi tabaaraka watacaala ya cibaadi low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum kanuu calى afjari qalbi rajuli waxidi minkum ma naqasa dalika min mulki shaya haddaad dhammaantiin ninka idinku xun aada la mid noqotaana oo ibliis oo midhan aad noqotaana ilahay wuxuu leeyahy arrintaasi mulkigayga waxba kama aanay dhinteen oo kama aanay nuqsaamiseen marka ilaahay subxaana watacaala sidaas ayaanu addoomaha ugu baahnayn iyaga ayaa u baahan raaziqun weeyaan ilaahay mid arzaaqa addoomaha bilaa mu'na wax culays iyo wax dhibaataa arsaaqda u arzaaqiyo isagoo rabbi aan kala kulmin sida aayaadka qur-aanka aynu tilmaanay ay tusinayaan ina allaha huwa arazaaqu du lquwati lmatin haddii adiga imika lagaa boqol qof wuxu qaybi dhib baa kaa gaadhaysa lakin bal allaha khaaliqa ufiirso kula mid maaha adiga bal waxaa khalqi ilahay u arzaaqaya kuwa badda ku nool kuwa beriga ku nool kuwa duula kuwa gurguurta ilahay baa arzaaqa kuyuu ma geliye ilaahay kuyuu soo gala ma yidhaahdo kumana qaato wakti o qaar ma yidhaahdo maanta idinka waktigii baa idinka dhacay bilaa mu'na ayuu ilaahay arzaaqaya waxaan halkaa ka hadlayaa mas'alada ku saabsan maxaa risqi la yidhaahdaa ma xalaashuun baa risqiya mise xaaraanta lafteeduna waa risqi risqigu wuxuu uqaybsamaa laba qaybood risqiga qur-aanka lagu tilmaamay risqigu qur-aanka mar wuxuu ugu soo arooray iyada oo looga jeedo dee kii xalaasha ahaa oo ilahay markuu leeyay waanfiquu mima razaqnaakum wa mima razaqnaahum yunfiquun war waxaanu idinku arsaaqnay wax ka bixiya waxaanu ku arsaaqnay bay wax ka bixinayaan risqigee baa loo jeedaa marka xalaashii baa loo jeeda oo xalaasha bixiya dadkaasi waxay ku ammaanan yihiin xalaasha ilaahay uu siiyey inay bixiyaan risqiga waxaa loo jeedaa risqigii xalaasha ahaa risqigu waxaa kaloo qur-aanka ugu soo arooraa iyadoo looga jeedo ma tantaficu bihi alabdaan waxaa qofka jidhkiisa uu ku intifaaco salaan gaajo uu iskaga biyada ama uu ku naaxo ama uu ku awoodeyso waxaasina muxuu noqon karaa xalaalna waa noqon karaa xaaraanna waa noqon karaa oo ilahay markuu leeyay wama min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha ma jirto daabad dhulka dul marto ilahay aanu arsaaqin soo saa maha ayadda macneheedu dee dawaabkan iyo makhluuqaadkan dhulka dushiisa maraya dhammaantood ma xalaal bay wada cunaan xalaal ma wada cunaan qaar baa laga yaaba maalintay dhashay ilaa maalintay dhintay inay xaaraan cunayeen meanu rasuulku alayhi salaatu wasalaam sheegin rajul ashcas akbar yutiilu safar yamuddu yadayhi ila asamaa yaqul ya rab ya rab muxuu i rasuulku anaa yustajaabu lah wamaطcamuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa qudiya bilxaraam xaaraan baa lagu soo koray siduu ilaahay u aqbalaya ninga gacmaha kor u taagay ilahay baryay xaaraan buu cunay xaaraan buu gashaday xaaraan buu cabay xaaraan baa lagu soo koriyey dee kaa xaaraanta weligii cunaya ma waxaad odhan kartaa ilaahay muu arsaaqin ya ma risqi kaloo kale ilahay aan ahayn buu cunay risqiga ilahay unbuu cunaya laakin risqigaasi waa risqi xun oo khabiisa weeyaan mana ahay mid lagu daynaya waa lagaga daba tegaya oo waa loo qabsanaya mar kale ilaahay wuxuu ku caddeeyey fi lqur'aan inuu risqigu uqaybsamo mid tayib oo wanaagsan waa xalaashi iyo mid xun oo ilahi tabaaraka watacaala wuxuu yihi qul man xarama ziinat allahi alati akhraja licibaadi watayibaati min alrisq yaa mamnuucay quruxda ilaahay addoomihiisa uu soo saaray yaa xaaraantimayn kara iyo tayibaadka waxyaabaha wanaagsane min alrisqi kamid ah marka risqigii maxaa kamid ah minhu tayibun wa minhu khabiir ida kana xalaalan fahuwa tayib wa ida kana xaraaman fahuwa khabiir hadduu xalaal yahay dee ciqaab ku mutaysan maysi cunitaanka aad cuntay kaa xaaraantaana de waa lagaa xisaabinaya oo waa lagu weydiinaya oo naar inaad ku mutaysataa laga yaaba oo ayumaa jismin nabata ayumaa laxmin nabata bixaraamin wa fii bacdi riwaayaat bisuxtin faannaaru awlaa bi hilib kastoo xaaraan kaaga soo baxay naarta ayaa u mudan inay cunto sidaas ayaana dhacaysu lehy rabbi tabaaraka watacaala marka sidaas ayaa ahlusunna waljamaca ay aaminsan yihiin in xalaash iyo xaaraantuba risqi la yidhaahdo laakiin xaaraantu iyadoo ay tahay risqi xun oo la yskaga daba imanayo la isweydiinayo ciqaabna qofka uu ku mutaysto saa awgeed ba wuxuu yihi safarini raximahullah manduumadiisa wuxuu ku yihi warisqu maa yanfacu min xalaali aw didihi faxul can lmaxaali liannahu raziqu kuli makluuqin walaysa makluuqun bilaa risqin risqi maxaa la yidhaha warisqu maa yanfacu min xalaalin risqi waxa la wixii lagu intifaacay wax kuu tara ee xalaala aw didihi ama xalaashaka kasoo horjeeda oo xaaraamtiya ee faxul can lmaxaal waxa aan wanaagsanayn ka leexo waxa aan wanaagsanayn inuu tilmaamaya waa maxay dee waa caqiidat lmuctazila talanaya kuwa xaaraanta cunaya inaanay inaanu ilaahay arsaaqin oo waayo iya arsaaqo talow wama min da- wama min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha ayaa madhabkaa baatilkaa burburinaysa oo xooluhu waxay cunayaan xalaal iyo xaaraantona lama yidhahdo soo ma cawskaa riyaha iyo geeliyo lodu ay daaqayaan waa xalaalo lama odhanayo waa xaaraanna lama odhanayo waayo cidda wax loo xalaalayo ama laga xaaraantimayo waa mukalafiinta ee xayawaanka aan mukalafka ahayn wax u xalaalaayo wax xaaraamka ahay toona ma jirto sidaa awgeed markay yidhahdeen risqigu waa xalaasha un waayo xoolahana iyo arzaaqiyo xayawaanaadka ila waxaanay cunayaan waa xalaal iyo xaaraantana lama odhan kare markaa sheekhu wuxuu leeyahy raximahullah waxaynu sidaa u nidhi waayo ilaahay makhluuqaadka o dhan dee isaga ayaa arzaaqa mana jiro makhluuq bilaa arzaaqa taagani ama arsaaqad xalaala ha cuno ama arsaaqad waxa weeyaan xaalaana ha cuno marka hadi lmas'ala waa masala muhima oo culimada ahlusunna ay kusoo daraan waxa weeyaan kutubta muctaqadka wuxuu uhi sheekhu mumitun ilaahay subxaana watacaala waa ka dila ee nafta ka qaada makhluuqaadka bilaa makhaaf isagoo wax cabsiya iyo wax baqa aan ka qabin baacithun ilaahay waa ka soo saara hadhow toole soo celiya bilaa mashaqatin wax culaysa isagoo in arrinkaan kala kulmin ilaahay subxaana watacaala khalqiga isaga ayaa abuuray isaga ayaana waxa weeyaan dila oo nafta ka qaada malaa'igta ilaahay isaga ayaa u dira qul yatawafaakum malaku lmawti aladi wukila bikum malakulmawtku maaha inuu isagoo hawshaa iska fushanayo waxa ilahay u leey waxaa nafta idinka qaadi doona idin oobsan doona malakulmawtkii wukila bikum laydin wakiisha laydin dile laydin nafta ka soo qabo ilaahay isaga ayaa abuuray nolosha geeridina ilahay isaga ayaa abuuray aladi khalaqa almawta walxayaat ilahay waa ka abuuray dhimashada iyo noloshaba muxuu abuuray ilaahay liyabluwakum ayukum axsanu camala waa si laydin imtixaano kiina camal wanaagsan loo eego oo haddii nolol quri ay jiri lahayd waxa weeyaan may jirteen oo aanay dhimashaba aanay jiri lahayn iyo meel kaloo loo guuriyay adduun adduunkan lagu noolaan lahaa dee kii wax dulmiye kii la dulmiye unba iska wada noolaan lahaa sidaasoo kale kii cibaadaystay iyo kii kufriyeyba waa iska noolaan lahay laakiin ilaahay tabaaraka watacaala addoomaha xayaatadooda iyo noloshooda wuxuu ka dhigay adduunyada inta ay ku nool yihiin inay wuxuu ka dhigay daaru camal dhimashuu ilaahay ku salliday intaa kadib dhimashadana ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ka dhigay mid ay xisaabi ka dambayso ilaahay tabaaraka watacaala mawtka maadaama ayaddu ay tilmaamtay inuu abuuray mawtku maaha cadam waxaan jirin maaha waa makhluuq jiro weeyaan mawtku laakin maaha dee mawtku wax aynu taaban karno waa shay macnawiya wey laakin ilaahay tabaaraka watacaala markuu doonana wuxuu ka dhigayaa wax la taaban karo suuradiibuu u yeelaya oo wuxuu uhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam markaa ahlujannuhu ay jannada galaan ahlunaarkuna naarta ay galaan ayaa la keenayaa mawtkii baa la keenaya dadka qaar baa halkaa mooda malakulmawtki kala gawracaya maaha malakulmawtki waa mawtkii baa la keenaya laftiisa oo suuratu kabshin wan waxa weeyaan naaxay qaabkii oo kala leh saa loo dhawaaqaya ahlujannaha xaggan soo eega ahlu naarka idinkuna xaggan soo eega soo ma aragtaan waa kaa mawtkii waa la dabxiyey waa la gawracay ya ahla aljanna khuluud falaa mawt wa ya ahla annaari khuluudin falaa mawt ahluljanna waad ku waaraysaan halkaa dhimasha ma jirto ahlu naaruna waad ku waaraysaanoo dhimasha ma jirto marka mawtkii waxa weeyaan waa shayga aad aragtay inuu yahay shay jira ee ma aha inuu yahay waxa weeyaan waxaan jirin oo cadama waayo makhluuqba weeyaan sida ilaahay uu ku tilmaamay xayaataduna saasoo kale waa shay makhluuqa oo ilaahay subxana watacala u abuuray mawdkana macnihiisu waxa weeyaan marka laleeyahay wuu dhintay qofkaas waa mufaaraqatu ruux liljasad ruuxdii inay jasadka ka baxdo qofku labadaasuu ka kooban yihi ruuxdaana jasadka taxriikiso ka shaqaysiisa haddii markaa ruuxdii jasadkii ay ka baxdo waxa dhacay maxaa loodhanaya waa geeri baa dhacday de dhimasho ayaa dhacday isbedel baana dhacay oo jasadki waa aragtaa juha haamida raq waxa weeyaan bastay oon dhaqaaqa ahayn buu noqonaya oo ruuxdii dhaqaajinaysay ayaa ka baxday ilaahay markaa uu makhluuqaadkiisa nafta uu ka qaadayo ka baqan maayo bal taa iska dhaafee haddii ilaahay uu halaago o u ciqaabo inay arrintaa wax kaga soo noqdaan miduu ka baqanay maaha walaa yakaafu cuqbaaha miyaan ilahay o dhan subxaana watacaala baacithun ilaahay waa mid khalqigii soo saaraya bilaama shaqa oo khalqigani markay dhintaan maaha inay sidaasun ay ku baaba'ayaan oo arrinta halka ay ku dhamanayso bacsi baa jira waana inoo iman doonaa waana ka hadli doonaa bacsiga caqaa'id badan oo ku tacalluqa bacsigu waxa weeyaan waa icaadat ruux ila aljasad waa ruuxdii jasadkii baa laga qaaday dhimashay ahayd soo maaha waa in lagu soo celiyo mar kale iyagoo wada socdo dabeeto lasoo saaro taasaa bacsi la yidhahda bacsiga caynkaasiya ilaahay tabaaraka watacaala mid ku adag maaha hor khalqigii dhammaanee dhintee baabaay ee qaar ay ciid noqdeen qaar badaha si ay ku halaagsameen qaar ay bahaluhu cuneen qaar ay hawada kala raaceen se waa la isugu soo celinaya adigay kula adagta ilahay lamaad wamaa khalqukum ma khalqukum walaa bacthukum ilaa ka nafsin waaxida miyaanu ilahay odhan abuurkiina iyo soo saaritaankiinu ilaahay tabaaraka watacaala mid ku adag maaha naf qura oo uu abuuray o uu soo saaray mid kaga adag maaha ilahay tabaraka watacala kamaa bada'akum siduu ilaahay tabaaraka watacaala marka hore idin bilaabay ayuu idin soo celinaya maanaa marka hore in shay aan jirin la sameeyo iyo shay marka hore jira in icaadiyo soo celin lagu sameeyo teeba adag shay aan jirin ba in la halaabuuro de marka ilaahay marka hore iyagoon jirin makhluuqaadkani jirsiiyey inuu mar labaad soo celiyaa mid culays iyo dhibaato ku ah ma aha sidaas ayuu leyahy sheekhu raximah llah wuxu uhi sheekhu maa zaala ilaahay kamuu suulin bisifaati ee mutasifan inuu ahaa mid ku sifaysan bisifaati qadiiman hore ugu sifaysan qabla khalqihi intaanu abuurin addoomaa ka hor nusaka qaarkood waxaa ku qoranba qabla khalqihim intaanu khalqiganba abuurin ilaahay tilmaamihiisan wanaagsane uu inoo sheegay wuu lahaa lam yazdad ilaahay kumuu kororsan bikawnihim ahaanshaha ay ahaadeen ee kuwa jira ay noqdeen shay-an shay kumuu kororsan lam yakun aan ahayn qablahum iyagoo hortood min sifati sifadiisa aan ka mid ahayn wa kamaa kaana siduu ilaahay u ahaa mutasifan mutasifan tumin meesha ku qoran maha waan usoo qadaraya mid ku sifaysan siduu u ahaa bisifaatihi sifaatkiisa wan wanaagsan dhamayska tiran azaliyan weligiiba ku sifaysan kadalika sidaas oo kale laa yazaalu kama suulayo calayhaa tilmaamahaasi inuu noqdo mid ku sifaysan abadiyan weligiiba halkan sheekhu wuxuu ka hadlayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkan uu abuuray sifaad wan wanaagsan oo marka hore aanu lahayn oo ay usoo siyaadiyeen oo usoo kordhiyeen ma jirto laa yuujad sifaadka markuu abuuray kadib ilaahay uu ku sifaysan yihi intaanu abuurin ka horna waa ku sifaysnaa waayo sifaadka ilahay waa sifaatu kamaal soo ma waa sifaat dhamaystiran oo ilahay baa yihi walilahi almasalu alaclaa almasalu alaclaa waxaa mufasiriinta qaarkood waxaa looga jeeda alwasfu alaclaa ay alakmal sifada iyo tilmaanta dhamayska tiran ee wanaag oo dhan dhamaystirata ilahay baa iskale qaarkoodna macaani kale ayay ku fasireen ibn lqayim baana jamciyey macaanida almasalu lacla lagu fasiro dhan oo wuxuu yihi macnaheedu waxa weeyaan masalu lacla waxaa looga jeedaa tilmaanta ilaahay uu ku tilmaamay isfaadka dhamayska tiran ee addoomuhuna taa ay garanayaan quluubtooda arrintaasi ay degantay waayo makhluuq kasta wuxuu garanayaa oo fitri oo ku beeran sifaadka wan wanaagsan oo dhamaystira inuu ilaahay leeyahay taana way ku warramayaan makhluuqaadku wada waa kuwaa sheegaya intaa way nagaa sheegayna marka saddexdaa arrimood marka la isu geeyo ayaa almasalu lacla la isku yidhaahda marka maadaama sifaadka ilaahay in kuwa dhamaystiran dee haddii la yidhaahdo markii hore muu lahayn kamaal baa ka maqnaa weyaan macnaheedu soo maha oo nuqsaan baa jirtay haddii la yidhaahdo wuu lahayo imikana wuu leeyahay laakiin wakti baa soo mari doonta ay sifaadkaasi ka suuli doonaan markaa sifaatulkamaalkii baa suulay maxaa meesha soo gelaya nuqsaan soo maha laakin ilaahay subxaana watacaala sidaa maaha ee sifaadkani maaha kuwa usoo dariyey oo marka hore aanu ku sifaysnayn adi imika makhluuq yaroo daciifa baad waxaa laga yaaba inaad jaahil tahay dabeeto cilmi aada kororsato laakin ma khaaliqu saa maaha cilmi weligiiba waa ku sifaysnaa oo may jirin mar aanu cilmi lahayn dabeetana cilmi uu yeeshay khaaliqa may soo marin makhluuqay tahay soo martay mana dhici doonto mar waxa weeyaan cilmigaa uu ku sifaysan yahay uu meesha ka baxo uu suulo qadiyada sheekhu uu taqriirinayaa waa tacaynkaasiya inaanay sifaatku ahayn kuwo xaaditha oo ilaahay usoo dariyo marka hore aan jirin ama sifaatu daat ha noqdaan ama sifaatu lficil ha noqdaan maqsuudka cibaaradan laga leeyahay waa ka intaasiya hadal badan baa hoos imanayo meesha waxaa ku jirta mas'alo la yidhahdo tasalsul iyo dawaamu faaciliyat illah waxaan umalaynaya masa- masaladaasi imika inaynan laa nataxamaluha saa awgeed laa nakuudu fiiha dhex geli mayno wuxuu yihi sheekhu maa zaala ilaahay kamuu suulin mutasifan inuu yahay mid ku sifaysan bisifaati qadiiman hore ugu sifaysnaa qabla khalqihim intaanu abuurin khalqigan ka hor buu ilahay ku sifaysnaa sifooyinka lam yazdad ilaahay kumuu kororsan bikownihim ahaanshahood iyo jiritaankooda shay an shay kumuu kororsan lam yakun aan ahayn qablahum iyaga horti min sifatihi sifadiisa aan kamid ahayn shay aan marka hore sifaadkiisa kamid ahayn oo makhluuqaadka jiritaankooda ilaahay uu soo kordhiyey ma jirto weyaan macneheed wa kama kaana siduu ilaahay u ahaa mutasifan mid ku sifaysan bisifaatihi sifaatkiisa wan wanaagsan azaliyan hore ugu sifaysnaa lam yazal kadalika taas oo kale laa yazaalu kama suulayo caleyha inuu sifaatkaa ku sifaysnaado abadiyan weligiiba uu ku sifaysnaado hadalka caynkaasi sheekhu waa soo celcelin doonaa oo jumalkan ama faqaraadkan soo socda taas ayuun bay kasii hadlayaan lafteeda wuxuu leeyahay sheekhu laysa ma aanu ahaanin ilaahay mundu khalaqa alkhalqa laga bilaabo markuu khalqiga abuuray istafaada mid kororsaday maaha isma alkhaaliq maaha ilaahay marka hore inaanu magaca khaaliq lahaan jirin oo markuu khalqiga abuuray deeta magaca khaaliq u yeeshay oo iyadoo makhluuqba aanu jirin ayuu ilaahay ismu lkhaaliq lahaa walaa biixdaasihi ey wala istafaada kumuu kororhsan isma alba isma albaari magaca albaari la yidhaahdo biixdaasihi albariya soo darinta ilaahay uu la soo dariye uu keenay khalqiga kumuu kororhsan manaa asmaa ullahi waxaa kamid ah alkhaaliq waxaa kaloo asmaada ilaahay kamid ah albaari labadaa magac waxa isweydiin leh ilahay ma markuu khalqiga abuuray buu yeeshay mise khalqiga isagoon abuurin buu magacyadaa laha sida cibaaradii hore aynu kusoo sharaxnay iyadoo khalqigani aanay jirin ayuu ilaahay magacyadaa iyo sifaadka iyo tilmaamaha ay wataanba uu lahaa khalqigu waa bimacna aliijaad weeyaan khalaqa markuu leeyahay khalaqa bimacnaa awjada wuu jirsiye wey alkhalquna waa masdero imika waa bimacna almakhluuq oo khalaqa alkhalqa ee khalaqa almakhluuqa weyaan macnaheedu imika alkhaaliq iyo albaari muxuu yahay farqiga udhaxeeya culimada qaarkood isku mid bay ka dhigaan laakin sida saxiixa waa inay kala macno duwayn oo asmaa ullahi mid waliba macno waxa wadaagaan mid waliba macno dheeraada u wato oo alkhaaliq waxay dhahaan culimadu waa khalqiga guud o haddii laga hadlayo wax naf la geliyey abuurka ilaahay uu abuuray iyo abuurka ilaahay uu abuuray waxaan naf la gelinba wa waxaa la odhanayaa khalaqa oo labaduba waxa weeyaan waa makhluuq laakiin albariya ama albaari isagu wuxuu wuxuu ku gaar yahay oo uu ka hadlayaa abuurka ilahay u abuuray waxyaabaha nafta leh waxaa laha khalaqa alkhalqa wa bara'a annasama ilaahay tabaaraka watacaala khalqiguu abuuray bimacnaa uu jirsiiyey wixii naf lahaa iyo wixii aan naf lahayn waa soo gudagalaal bara nasamana waa maxay waxyaabaha naftalana isaga ilaahay nafgeliyo abuuray wey waayo kan nafta lihi kan bilaa nafta waa ka duway mid tusaale ahaan dhagaxa abuuritaanka ilaahay abuuriyaya abuuritaanka insaanka u abuur waa kala duwan oo dhagaxa isaga waa la jirsiyey laakiin wax ruuxa laguma afuufin adigu maxaad kaga duwan tahay iyo ashiyaada kale nafta liiba ilaahay waa ku jirsiyey maxaa intaa la raaciyey ruuxna waa lagu geliyey jasadkaagaa la jirsiyey ruuxna waa la geliyey marka alkhaaliq iyo albaari farqigaasa udhexeeya alkhalq waa caam waxa weyan albaarina wuxuu ku gaar yahay oo uu ka hadlaya abuuritaanka ilahay abuure waxyaabaha ruuxda ama nafta waxa weeyaan leh wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah lahu ilahay waxa usugnaa macna rububiya sifada rububiyada ayuu lahaa walaa marbuuba cid rabbi loo noqdaaba iyadoo aanay jirin waa tii horunbay daba socota oo soo celceliya soo maaragta manaa rabbinimadani ma waxay timi markii cidu rabbi u noqda ay timi oo makhluuqu abuuray oo markii hore mu lahayn miya may iyadoo marbuub mid rabbi loo noqdaaba iyadoonu jiro makhluuqba aanu jirin ayaa ilaahay tabaaraka watacaala ismu rabbi ulahaa sifatu rububiyana uu ku sifaysnaa wa macna alkhaaliq buu ilaahay ku sifaysnaa sifada khaaliq walaa makhluuqa iyadoo mid makhluuqiina aanu jirin waxaa jira ficilka waxa la yidhaahdo ama khalqigu ima bilficli wa ima bilquwa sifada iyo tilmaantu iyo raadkeedu iskuma xidhna waxaad isweydiin kartaa haddaanu makhluuqba jirno waxbaba aanu marka markii aanu waxbaba abuurin seebuu khaaliqo waad isweydiin kartaa soo ma taa jawaabteedu waxa in lagu idhaahdo inaad sifada ku sifaysnaato iyo in raadkeedii lagaa helaa laba isku xidhan maaha tusaalan kuusoo qaadanaya qof baa laga yaabaa in naxariista ay ku beeranta oo naxariis ilaahay tabaaraka watacala sifatu raxma uu ku beeray haddana weligii baanu cid ba unaxariisan oo mabay soo marinba fursadu cid ugu naxariista ama ha noqdo qof keligii meel ku nool ama ha noqdoba mid wuxuu cid ugu naxariistaba aan helinba marka qofkaasi sifaturaxmana wuu leeyahay haddana cidna umuu naxariisan soo maaha markaa qofkuma marka naxariistiisii raadkeedii aynu aragno oo isagoo tusaale ahaan mid caawiyey isagoo mid dhibaato ka dulqaaday oo markaasu ma odhan wallahi ninka hebel waa raxiim mise isagoo intaaba aynaan ka arag ayaynu garan karnaa inuu sifada leeyahy ta dambe weeyaan jawaabtu iskuma xidhna asarka iyo iyo sifadu qad yuujadu sifa biduuni wujuudi asariha sifada la heli kara iyadoo raadkeedii aan la helin marka iyadoo makhluuq aanu jirin ayaa ilahay tabaaraka watacala sifatu lkhalq uu ku sifaysnaa wa kama anahu sida ilaahay muxyi lmawta kuwa dhintay mid nooleeyey uu yahay bacdama axya intuu nooleeyey kadib oo ismu lmuxyi u ku yeeshay sifatu lixyaana uu ku sifoobay ayuu istaxaqa u mutaystay haada alisma magaca isagaa qabla ixyaayihim intaanu noolaynba kahor marka muxyi lmawta iminka sheekh muxuu almawta uga jeeda manaa wuxuu uga jeedaa almacduumiin ixyaagana wuxuu uga jeedaa iminka manaa aliijaad min alcadam muxyi lmawta waxay lamid tahay un bimacna alkhaaliq un bay lamid tahay iminka marka ilaahay tabaaraka watacaala iyagoo aan jirin so muu abuurin oo muu noolaysin kuwa nafta leh ee makhluuqaadka kamid a marka magacaasi muxyi lmawta markuu abuuray ee naf uu ku afuufay ilaahay ee naf uu ku abuuray kadib waa uu leeyahay magacaa inta aanuu abuurinna magaca ma laha mise mu lahayn wuu lahaa weeyaan jawaabta oo xaq baabuu ilahay ulahaa magacaasi intaanu abuurinba ayuu istaxaqa mutaystay haada lisma magaca qabla ixyaahim intaanu noolaynba kadalika saas oo kale ayuu istaxaqa ilahay muta mutaystay isma alkhaaliq magaca alkhaaliq qabla inshaayim intaanu hal abuurinba oo aanu jirsiinba wa kama anahu sida ilaahay muxyi lmawta kuwa aan jirin mid jirsiiyey uu yahay bacdama axya intuu jirsiiyey kadib oo intuu jirsiiyey kadib siduu magaca u leeyahay sifadaana u leeyahay ayuu istaxaqa mutaystay hada lisma qabla ixyaahim intaanu noolaynba kadalika saas oo kale u istaxaqa ilaahay mutaystay isma alkhaaliqi magaca alkhaaliq qabla inshaa'ihim inta aanu jirsiin ee aanu abuurinba dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay buu leeyahy sheekhu waa ismulishaara ismuishaaru xagguu noqonaya ay hubuutu hadihi sifaat lilahi tabaaraka watacala fi lazal qabla khalqihim arrintaa inuu ilaahay sifaadka iyo tilmaamaha uu lahaa intaanu abuurinba khalqigani maxay ku dhacday waxay ku dhacday biannahu calaa kuli shayin qadiir biannahu ilaahay calaa kuli shayin qadiir shay kasta mid awood ule inuu yahay calaa kuli shayin qadiir wa kulu shayin shay kastaana ilayhi faqiir ay faqiirun ilayhi ilahay mid u baahan uu yahay wa kulu amrin arrin kastaana calayhi yasiir ilahay ay u fududahay laa yaxtaaju ilahay uma baahna ilaa shay laysa kamilihi isagoo kale maha shayun wa huwa ilahay asamiic